galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa arbaco labaatanka bisha janwari ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somalycom idaacadanana waxaa idiin soo jeedinaya galabta caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah warbixin iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka oo maanta ka dhacaysa dalkan maraykanka
dadweynaha waddankan way hadleen waxayna siiyeen guushii waa guul ballaaran sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxir ii colahe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu rebi qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka jo biden ayaa maanta oo ku beegan labaatanka bisha januari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka magaaladani washington d c lagu wadaa in lagu caleemo saaro biden ayaa noqonaya madaxweynihii lix iyo afartanaad ee dalkan maraykanka jo biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne donald trump oo magaaladani washington d c ka tegaya duurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tego ee maaralago ee gobolka florida ee koonfurta dalka mareykanka dhinaca kale madaxweynaha xilka ka degaya ee donald trump ayaa shalay galab jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta trump ayaa sheegay in uu qabtay wixii uu yimid in uu u qabto iyo wax ka badan muddadii afarta sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha mareykanka trump oo aanan weli qiran guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka mareykanka usoo hooyay guulo badan sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda john hopkins ee dalkan mareykanka tirada dadka uu cudurka covid nteen ku dilay mareykanka ayaa salaasadii shalay kor u dhaaftay in ka badan afar boqol oo kun oo qof tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor usii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda masiixiga ee mareykanka intii lagu guda jiray saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan saddexiyo lixdan kun oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan mareykanka qaar ka mid a goboladan dalka mareykanka ayaa sheegay in tallaalada labada ah ee kala duwan ee loogu talagalay cudurkan ay gabaabsi ku yihiin dowladda ruushka ayaa ku gacan saydhay baaqyada caalamiga ee ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka alexi navalini dowladda ruushka ayaa sheegtay in arintani ay tahay arrin u gaara dalkaasi islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee ruushka alexi navalni oo ka soo badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhakhtar ku yaala dalka jarmalka oo lagu daweynayay maxkamadda dalka ruushka ayaa soddon maalmood oo xariga ku xukuntay iyadoo oo laga cabsi qabo in sannado badan lagu xukumi doono hogaamiyaha mucaaradka ruushka
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay waxaan ku horeyna dalkan maraykanka waxaa maanta ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee dhaarinta madaxweynaha cusub jo biden oo noqonaya madaxweynihii afartan iyo lixaad waana qodobka aan kaga hadli doona inta badan idaacaddana galabta doorashada uu ku soo baxay jo biden ayaa ahayd mid si qaraar loogu tartamayay waddankana aad u kala qaybisay madaxweynaha talada ka tegaya ayaan ka qaybgeli doonin caleemasaarka biden taasi oo aan ka dhicin maraykanka muddo ka badan boqol sano haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomi waayey madaxweynaha xilka ka degaya donald trump maxaase isbeddel ah oo uu la kulmi karaa jo biden bixintan gaarka ah waxaa noo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere caleemasaarka jo biden oo noqonaya madaxweynaha lix iyo afartanaad ee maraykanka ayaa bilow ah afar sano oo isagu madaxweyne yahay kamala harrisna ay ku-xigeenkiisa tahay caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka koongareeska maraykanka waxaana uu noqonaya caleemasaarkii konton iyo sagaalaad ee madaxtinimo ee taariikhda maraykanka biden iyo haris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa labiyo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington caleemasaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalada aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda caafimaadka guud dhaqaalaha iyo amniga qaranka arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya donald j trump u tirinayaan inuu isagu hoosudhacooda ka dambeeyey haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne trump oo xilka ku yimid waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda iyo sida madaxweynaha cusub joe biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyey donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto
sida aan xasuusanno madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda barack obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan arrintaas oo aada ugu soo caanbaxay dad badanina ay rumaysteen arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badanna ay rumaysteen waxaa kale oo aada ugu soo caanbaxay dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kiniisadaha oo aad xisbiga jamhuuriga u taageera laakiin xilligii uu madaxweyne obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay tea bardiga oo ahaa kacdoon aada u gaadhay dhammaan gobollada maraykanka oo dhan kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caanbaxay kuna helay talada dalka inuu hanto waxyaabihii u suuro galay afartii sane uu joogay maxaa ugu muuqda run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegaystayaasheena xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya trump wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday lixdii bishan janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa midi waa arrimaha arrimaha dibadda midina waa arrimaha gudaha waxaa cad arrimaha gudaha oon aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib u soo cusboonaysiiyey ganacsigii canada iyo mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca canada iyo mexico oo aad moodo in uu heshiis la galay heshiiskiina dib u cusboonaysiiyey haatanna aad mooddo saddexda waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka maraykanka waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka canshuurtii uu dhimay waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guulaystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaamaystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka wuxuu ku guulaystay inuu saddex u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig u badan jamhuuriyiintu marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aad uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii maraykanka ee neto waa kan cabdiqaadir guulood oo ah tafaftiraha mareegta somaali disbatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada reddeer gobolka alberta ee dalka canada waa mahadsan tahay sandheer oo ku salaamay siyaasada guud ee horta madaxweynaha maraykanka ee hadda xilka ka degaya donald trump waxay ku salaysnayd laba arrimood dhankay doontaha ku wajahnaatay ama yurub ama africa ama carabaha ama asiada ha ahaato waxay ku salaysnayd laba arrimood mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ee dareemayey ee isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyd gelinin iyo meesha ka saaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama ee ahaa ninkii madoobaaya ugu horreeya ee xilkaa qabta labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha maraykanka laakiin ka turjumayay uun caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayey siyaasadda gudaha iyo dibaddaba marka hataa ku horeynakan reer yurub reer yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayey in uu ku muquuniyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha nato ay u leedahay maraykanka maraykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay nato ku howlgasho bacdama uu maraykanku bixin jiray waxa uu ku gorgortan tegay madaxweynaha maraykanku in wadamada reer yurub oo ku dhow dhaqaalahooda uu sarreeyo sida jarmalka iyo faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka natoba way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh maraykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii obama waxyaabo aada u fara badan ayaa gudaha maraykanka iyo dunida iska bedelay dunida oo yurubna ku jirto waxaa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kalea halka maraykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan in iminka isku tashi badan afartii sano ilaa shantii sano ee lasoo dhaafay uu iminka ka hirgelay dhulal fara badan oo dunida ka mid ah waa garta haddaan si gaar uga hadalno dalka ruushka waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhiga sida madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey ruushku ma ku tanaaday afartii sane uu joogay trump mise wax ka duwan baa dhacay runtii siyaasadda maraykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee maraykanka ee ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan xagga siyaasadaha maraykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay trump ee ku wajahnaa ruushka waxaa loo arkayey qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba ruushka oo kale laakiin marka la eego policiyada iyo eehanaysa cunaqabataynta ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hooseysa siday ruushka ula dhaqmaysa marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda maraykanku ka qaadatay ruushka xiriirkooduna meel xun ayuu ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga trump meesha ku jirin waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha maraykanku uu diiday inuu carabku ku dhufto in ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay iyo kuwii iminka ugu dambeeyaba faragelin ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka maraykanku xitaa ay carabaabeen oo guddiyo baarlamaanahi ay sheegeen in ruushka uu faragelin sameeyey islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabatayn in madaxweynihii maraykanka uu diiday arrintaas uu yidhi ruushku waxaa muu samayn marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha marka la eegana ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taamayn in ma garanaysaa aqalka cadaysa warra ku galaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha maraykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo dhanka kale marka laga eega ee dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan waxay waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii obama lagula dhaqmay ruushka oo la saarayba waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexena siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmeeyey madaxweyne barack obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara waxaad moodeysay mid wax ku bedel ah siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaksi u badan in ay magaranaysaa ay ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada aasiya runtii waxa keliya la oran karo inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku noolay aanay jeclaysan waxyaabaha keliya waxa keliya uu ku dhiiraday waxa ay ahayd baa la yidhaahdaa in safaaradii jerusalem uu u raray safaaradii maraykanka oo halkaana rigli uga dhigay iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan trump laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo ma garanaysaa siduu ula macaamilay dilkii jamaal khashooki marka la eego xiriirkii xumaaday ee qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka isku dhan ah waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo maraykana ama dowlad kale oo maraykana waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in ma garanaysaa madaxweyne trump uu ku fashilmay habkii dowladda maraykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha siyaasadaha cadcad ee madaxweyne trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxaa aad u dhaleecayn jiray warbaahinta maraykanka haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne trump iyo warbaahintu war fidyeenaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su-aashaas weydiiyey faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka virginia sandheerow su-aashaada weydiisee ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne donald trump iyo saxaafadda maraykanka xidhiirhka ka dhexeeyey runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsanayn marka laga reebo fox news wuxuu wax ka soo bilowday wakhtigii uu dee ninka business maanka ahay markaa siyaasadda si fiican usoo dhex gelin hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey labadii kun iyo lix iyo tobankii oo uu miidiyada ku oran jiray waa waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida c n n marka xidhiirikooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo fox news su-aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisu ula dhaqmo wariyaasha waa aweyno caankaabuu caayi jiray odaygu waxyaalo badanoo runtii de aan inta badan madaxweynayaashu kula kicin saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan white houseka inuu siiyo waraysi inuu maaragtay maaragtay xidhiirku labada dhinacba xumaanshaa wuu ka taagnaaya ma ahayn saxaafadda keliya runaantii iyagu iskama dayn karin oo iskama dayn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen dee wariyo news marka runtii xidhiirkoodu marna ma fiicnayn ilaa de xaaladdu soo gaadhay marka laga soo wareego dee saxaafadda weyne la yaqaana laakiin markaad eegto barihii bulshada social mediadii ugu waaweynaayee uu isagoo aada u isticmaali jiray sida twitter iyo facebook oo markii dambe xidhiirka u gooyey waxaa muuqata in madaxweynaha cusub joe biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne donald trump haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne biden waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka minnesota run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay dhigeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeye loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid a in uu keeno isu soo dhowaan uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka maraykanka oo dhan uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya midda kale ee iyaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus marka waxaa ugu muhiimsan oo deg deg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno waxaa kale oo aada loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka caddaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda maraykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka maraykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanan sida dadka maraykanka u kala qaybsan yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey waan gartay faysal marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne trump maxay run ahaantii waxaanu kasoo sheekayn arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimkae qofku markuu maqlo madaxweynaha trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo taarikhda maraykanka ma ay dhicin waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan aan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka degayay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha hore uu ka horyimay madaxweynahani waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka caddaankaa inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan maraykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo isugu soo isku soo aan dhihi karnaa ka weyneyd arrintii lixdii janawari ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgembiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay waxaan kaloo ku dari lahaa oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayey inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka maraykanka u dhexaysa mexico iyo maraykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii xukunka laga qaaday xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan labiyo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheer ayuu kaas ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyo soona jeedinayey haddaba madaxweynaha la dhaarinayo joe biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan waana toddobaatan iyo siddeed jir waxa uu muddo dheer soo ahaa senatar ka tirsan aqalka odayaasha isagoo siddeed sannana soo ahaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihii barack obama warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan waxay qaadatay afar beri inta laga xaqiijinayo guusha joe biden
dadweynaha waddankani way hadleen waxayna siiyeen guushii waa guul ballaaran inkasta oo madaxweyne donald trump uu sii waday su-aalgelinta natiijada doorashada wuxuu isugu yeerayay taageerayaashiisa taas oo ugu dambeyn keentay inay arbushaad ka dhacdo aqalka capital hill ee baarlamaanka hadda xarunta capital hill waa goob ciidan goobta caleemasaarka waxaa aad looga fogeeyey dadka usoo daawasho tagi lahaa ciidamo tiro badan oo booliisa oo ay ku jiraan shan iyo labaatan kun oo ciidamada qaranka ayaa goobjoog ka ah xarunta caleemasaarka si ka duwan madaxweyne donald trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman madaxweynaha dooran ee joe biden waa siyaasi khibrad leh
waxaan odhanayaa waxaan caadi ahayn waan aqaanaa sida dowlad looga shaqaysiiyo biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo konton sana waxa uu laba xilli madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa barack obama ka hor intaasina waxa ay codbixiyaasha delaware ay lix jeer u doorteen inuu ku matalo sanadka bil kadib doorashadiisii koowaad xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen senator biden ayaa u soo raaci jiray tareenka amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa delaware iyo goobtiisa shaqo ee washington kaas oo socon jiray sagaashan daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii biden ayaa laba jeer maskaxda qaliil looga sameeyey sanadkii markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka wiilkiisa weyn bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda biden iyo xaaskiisa jiil oo ah brofesor wax ka dhigta kolleej ayaa ku nool magaalada wilmington ee gobolka delaware halkaas oo ay ku nool yihiin toddobaatan kun oo qof gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya waddooyinka mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haddaba waxaa kale oo maanta taariikh samaynaysa kamal harris oo konton iyo lix jir ah oo iyadu noqonaysa haweenaydii ugu horreysay oo jooga heerkaana oo madaxweyne ku-xigeen ka noqota maraykanka kamal harris waxay soo noqotay senator matala gobolka california waxaa sidoo kale gobolkaasi ay ka noqotay wasiirka cadaaladda waxaa iska dhalay laba qof oo muhaajir ahaan ku yimid dalkan maraykanka waatan zahre cabdi axmed oo warbixintaas soo jeedisa
tani waa haris oo konton iyo lix sano jir ah oo u mahadcelinayso joe biden oo ah ninka ay ololaha iskula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya inuu u doorto inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri barbara perry oo ka tirsan jaamacadda virginia waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyey waxaan lahayn haweeney ku jirta maxkamadda sare waxaan leenahay nancy bolosi oo ah fayeenka aqalka koongareeska laakiinse weli maanan yeelin haweeney ku jirta laanta fulinta ee dalka maraykanka oo madaxweyne ku-xigeena welina ma jirto mid madaxweyne ah intaasi oo keli a ma ahan laakiinse sidoo kale waxa ay leedahay waa haweeney aanan caddaan ahayn oo ka soo jeeda qoys mahaajir ah oo u yimid dalkan maraykanka inay nolol fiican helaan haweenaydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo kasoo jeeda dalka indiya iyo aabba kasoo jeeda jamaica kamala harris ayaa waxa ay ku dhalatay oakland california haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee barkley california sawiradeedii farshaxameedka halkaasoo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jira baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirta dalkan maraykanka waqti barbara lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horay usoo qaaday xeendaa badan oo dhabaha u xaaray haween badan kadib markii ay kasoo qalin jibisay jaamacadda howard university oo inta badan ay ka qalin jibiyaan dadka madowga ah oo ku taalla washington d c haris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka noqota dacwad ooga san francisco bilowgii sanadkii labadii kun iyo afartii kadibna waxa ay ka noqotay halkaasi xeer ilaaliya sanadkii labadii kun iyo tobankii intii ay socodeen dibadbaxayaasha loogu ololeynaya xuquuqda dadka madowga ah sanadkii tagay waxaa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen haris in ay ahayd mid ku ad adkeed halka ay taagan tahay waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeya dadka waxa ayna ku eedeeyeen in ay ku guuldaraysato sidoo kaleeto in sharciga la horkeeno booliiskii ku kacay dhaqanxumada haris waxa ay samaysay taariikh markii loo doorta inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan maraykanka haris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda eedanimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay ayaa waxa ay guursatay dag omhof oo ah nin qareen ah haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horreysay ayadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku-xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu bedelo madaxweynaha ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in haris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeya madaxweyne ku-xigeena barbara perry ayaa leh mar kale waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasho maraykanka waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba maraykanka si ay u muujiso calaamadda waxa ay qabanayso doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale gaar ahaanna tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka indiya mahadsanid zahar cabdi axmed ayahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan maraykanka ay afartii sanaba mar ka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda joe biden ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda minnesota islamarkaana cilmi baara ka ah jaamacadda britoria ee dalka koonfur afrika sidoo kalena xubin ka ah akademiyadda sayniska ee afrika waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada kismaayo maxamed marka ugu horreysa waxay cadaynaysaa kala wareegan inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama tiirarkii dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobolada inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka iyo wax kudaaga gaarka ah qabaan markaa maalan gobolka georgia oo kale haddaan kasoo qaadno dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada iyankii madaxweynihiibaa isku yimid iyaguna waxay idhahdeen waanu tirinay annaka naftaydaa kuu codaynay waanu tirinay xaqa ayay doorashada marka waxaa kutusisaa xukumadii dowladdu iyo dhidibadii dowladnimada maxkamadihii goboladii iyo jaraa-idkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la guursan karin hadday dad sidahaan meeshii doonaysa markaa taasi waa labaad ay cadeynaysaana waxaa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusub ee laba cisho dabadeed imanay waxay cadeynaysaa waxaa weya in dadweynaha la xasuusiyo inuuna qof gaarihi meeshan lahayn ee afartii sano ama sideedii sanadooda mal inta dad la galo ciddii badisahay meeshan amar ku taageeyn karto oo ay samayn karto wixii sharcigu ogolaa waxaan sharcigu ogolayn sidaa kambo yeelay inaan la samayn karin maxkamada kuwa ugu taliya ka hor imanay ahayn markaa in doolatusad la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayaynu nahay dadka halkii la mariyo ayaynu maranaa markaa inaugurationkan ama doolatusadkan waxa weeyaan dowladda baagdada taariikhda adduunka dheerle dadka culus dowlada
joe biden wadankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa
waxaa laga yaabaa dadaal badan ayuu keeni laakiinse taariikh soo jirtay laba boqol iyo afartan ilaa konton sanadood afar sanadood laguma degeyn karo waxna waa wax aasaasi oo xididada dalka iyo diinka dadka ku jirta laakiinse sida u midayn karo waxa weeye madayn midayn ma mayso waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qura ama hal afar sanadood oo qura daadiisa marka laga siyaaso laakiinse wuxuu isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore kii afartii sanadood ayna soo dhaaftay ka duwan kii obama ka duwan kiwii kale ka duwan oo odhanaya markaynu wada hadlayno haddaynu wadanka wada leenahay qof kastaba horta waana kukada ixtiraamaa wadanimadiisa iyo wadannimadeeda xaqiisa iyo xaqeeda taa horta aynu ka wada hadalno ee makoon isku caroona makoon iswaaleyna makoon woor loodis isku noqon aynu arrinkaa ka wada hadalno taa waxaa laga yaabaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa markaad eegtid inuu soo dabaali karo laakiinse mar kastaba waxaa jiri doonaa dabayin aada xaljir u ah oo haddii ama nebi maxamed ama nebi ciise abubakar kumaytin inaynu ku soo dego una melmeli karin madaxda marka horumar wuu gaari karaa laakiinse nidayn sida la rabo marnaba ma kari karaan
xukuumadda biden markaad eegto siyaasadda africa maxay kaga bedelnaan kartaa titram
maalintii walaalkayow uu ku dhawaaqay in guusha u helay uu dadka madow ee maraykanka alla hadiyay si gaara ayuu dadka madow ula hadlay wuxuuna yidhi dhabarkayga ayaad dhaawac ka ilaaliseen aniguna wejigiina ayaan dhaawac ka ilaaliseen waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka south carolina haddayna soo taageeri lahayn joe biden maalintii artida hore ee madaxtartanka fara badan lagu kala reebayo dadka hadduu maalintii halkaa ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa in dib ugu soo laabta laakiinse iyaga ayaa madaxnimadiisa iyo raadintooda badbaadiyey taama uga tarjuman karaa dadka adduunka ee caynkaa u eeg ee afrika ka mid tahay inuu tusi karo waxyaabo gaara oo ka duwan wixii hore ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore obama oo nin aasi afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa africa kamay duwanaynkii ka horreysay george bush waxba meelo kaga wanaagsanaabaa sodanaysaa george bush markaa siyaasadda maraykanku marka dib u raacday ama nin dadka bidixda ama midibka ha joogay had iyo jeer waa isku mid yahay marka ma dadka uu u dhiibay xilka afrikana ama xilka jamciyadda kulama ee gabadha madowna waxa lagu yaqaanaa inayna wax gaara afrika u qabanin anaga u qaban doonin markaa u malayn maayo wax weyna oo ismelmalihi haddaan noorka south carolina dadkaa ka yimaday iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongareska halkaa ka soo gala try hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in obama iyo busho iyo clinton ka duwanaan mahadsanid brofesor cabdi ismaaciil samatar oo u warramayey haaruun macruuf haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan aan idin soo gudbinaynaa aragtida dadweynaha soomaaliyeed ee ku aadan dhaarta maanta ee madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden aynu ku horeyno wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo la kulma qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho anigoo magacaygu ku bilaabaya magacayga waa muuse maxamed cismaan jooga magaalada muqdisho haddii aan aragtideeda ka dhiibto caleemasaarka madaxweynaha waan soo dhaweynaa jo biden sidoo kale haddii aan fikirkayga gudagalo madaxweyne donald trump wadanka maraykanka marka la fiiriyo waxa uu ku hogaamiyey siyaasad aada u qalafsan sidoo kale haddii dhanka kale laga fiiriyo wadamo badanaa ku faa-iiday oo la tusay inay wax qabsadaan dhalinyaradooda ay ka mid yihiin wadankeena soomaaliya inay xoogooda ay arkaan qaarkooda ay leeyihiin anaga xooggeenona tusay donald trump aadaan ugu mahad celinaynaa haddana aniga aragtida marka aan dhiibto waxaan taageersanahay madaxweyne jo biden inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ama wadanka maraykanka marka dhalinyaradaas maxay kala jeedaan markay leeyihiin muruqeena somaali
kolley waxay samaysteen shaqooyin ay abuurteen ay ka shaqaystaan marka waxay leeyihiinba hadda uma baahniba maraykan inaan aadno shaqooyinkiina nagu filan oo wixii aan ka helilayna hadda maraykanka intaan ku haysanaaba
bigacayga waa sacdiye cabdikariin joogta muqdisho waan ku faraxsanahay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka waana soo dhaweyneynaa haddii aan nahay dadyagu ku sugan muqdisho cabdiqaadiro waa og tahay madaxweynihii hore donald trump inuu cunuqabateen saaro dhanka safarka ah waxaana filaynaa madaxweynaha cusub oo hadda la doortay inuu cunuqabateyntaas ka qaadi doono insha allah ummadda soomaaliyeed waxay isha aada ugu hayeen doorashada ka dhacday dalka maraykanka waana ku faraxsanahay inuu kusoo baxo xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha la caleema saaray maraykanka bismillahi raxmaan raxiim magacayga maaa maxamed cabdulaahi xaaji magaalada muqdisho waxaan u arkaa caleemasaarka madaxweynaha la doortay maraykanka master joe baiden dhammaadka qarow iyo cabsi ay ku noolaayeen dadka african americanka iyo spanishka maraykanka iyo habeen madoobo u dhashay dadka madax martay sareynta cadaanka marka waxaan leeyahay hambalyo dadweynaha maraykanka bismillaah magacayga waa liibaan macalin cali jooga muqdisho ee aada usoo dhaweynaa madaxweynaha la doortay ee joe biden cali masaarkiisa madaxweynihii hore maraykanka waxyaabo badan oo khaladaada aan ku xasuusanaa asagoo xiriirkii dibadda uu wax badan uusan ka qurxin dalka maraykanka tusaale ahaan maraykanka iyo turki xiriir fiicana ka dhexeeyey bal markana aan idiin soo gudbinno aragtida dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalada boosaaso qaarkood waxa ay u warameen wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac waa jamiilo siciid muuse waxaan joogaa boosaaso walahi maanta dareenka dadka ummadda adduun weynaha ku nool aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay joe biden gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo iyagana dareen gaara arintaaseeto ka qaba oo aada ugu faraxsan madaxweynaha la doortay muxuu ka bedeli doonaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka madaxweynaha cusub waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona maxaa yeeley xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay madaxweynihii trump caqabado badan ayaa arrimaha soomaalida uu ku sameeyey waxaa ka mid ah dadkii broseska u bilowda qaxootiga oo dalka maraykanka aadaya oo uu joojiyey soomaaliya oo uu ku daray wadamada todobada ah ee aan tegi karin ee maraykanka ciidamadii mataqaanaa nabadeynta ee soomaaliya jooga oo ka saaray waxaan aaminsanahay marka waxaasoo idil inuu joe biden wax badan ka bedeli doono dadkii qaxootiga ahaa ee broseska u bilaawdana ay tegi doonaan lagana qaadi doono cunaqabateynta soomaalida dowladaha ay ku jirto muhiima because aad bay u kala qaybsameen dowladda maraykanka shacabkeeda waxaana ka dambeeyay arrintaas trump arrintaasna hoosha ugu weyn oo hortaala waaye biden iyo arrinta magacayga waa abdixakiin jaamac jooje waxaan joogaa magaalada boosaaso waa arrin aada u wanaagsan inkastoo waayahakan jaawareer lagu jiray laakiin alxamdulilah maantada tan waxaa laleeyahay xilka waa lagu rajeynayaa marka waa arrin aada u wanaagsan isbedel wanaagsan waa la rajeynaya insha allah doorashada bayden maxay ka bedelaysaa xiriirka soomaalida iyo maraykanka ninka la yidhahdo trump wax badan buu bedelay wadamo badan oo muxuu ahaa oo ajnabi ah khaasatan soomaali oo si khaasatan muslimiin oo si kaas ah loo saaray ayaa jirtay muxuu ahaa laga xay laga joojiyey socdaalkii aadi lahaayeen familo badan oo soomaali ah oo qoysas badan oo xaggaa ku nool oo dadkoodii ay family reunion ama kusoo biiri lahaayeen ayaa laga joojiyey wax badan baa xayrnaa dadkii qaxootiga la qaadan jiraa la joojiyey fursada weyn waa taasu ahay marka familada taasaa la rajeynaa soomaalidana runtii farxad weyn bay u tahay insha allahu tacaala magacaygu waa maxamed siciid jeedalle waxaan joogaa magaalada boosaaso
maxamed maanta calamasaarkii madaxweynaha maraykanka weeye sow aragtaa bal ka waran dareenkaaga maanta wallahi dareenkayga aad buu fiican yahay waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala madaxweyne ka fiican midkii hore mid bedela madaxweynihii hore oo dhibaatooyin badan runtii adduunka iyo soomaalidu waa ka tirsanayso si gaara soomaalida uu ku daray toddoba wadan oo uu ka mamnuucay inay yimaadaan wadanka maraykanka adduunkana uu dhowr meelood oo xiriir caalami ah uu magaranaysaa heshiisya caalamiga ka baxay
waa gartay marka maxaad is leedahay doorashada biden maxay ka bedelaysaa xiriirka soomaalida iyo maraykanka wax badan bay ka bedeli doontaa waxaa ugu horreya in horta soomaaliya la fasaxo dad badan oo faamiliya oo kala xiriira oo qaarna ku xiriiraayaan soomaaliya oo isu fasaxo ciidamadii badnaa ee uu ka qaaday wadanka oo laga yaabo amnigiisa wax ka shaqayn jiray oo soo celiyo waxaan rajeynaya insha allahu tacala xagga maaliyadda xataa inuu ka taageero madaxweyne cusub bismillaah magacaygu waa injineer cabdiraxmaan garoon waxaan joogaa magaalada boosaaso mar horey ahayd in la ansixiyo madaxweynaha iyo calimasaarkiisa waxaa dib u dhigay kiisuu geeyey madaxweyne donald trump maxkamadda sare guul baan leenahay madaxweyne john biden haatana aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waa tan intisaar saalax xuseen oo la kulantay qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee xaafaddaasi
magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dhar jaamac jey ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii run ahaantii aniga shaqsiyan waan soo dhaweynaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden
maxay doorashada joy biden ay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka labada wadan waxaan filayaa mise ka rajeynayaa madaxweynahan cusub inuu wax badan ka qaban doono xiriirka labada dhinac dhanka iskaashiga dhanka diblomaasiyadda labada wadan waa laba wadan oo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah leh waxaan rajeynayaa in uu kasii ambaqaadi doono mise uusan uu kasii
asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacaygu waa cabdulaahi xuseen ibraahim oo jooga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan aad iyo aad aan u soo dhawaynayaa calimasaarka madaxweyne cusub dalka maraykanka john biden annaga haddaan nahay dhalinyarada ku nool xaafadda isliya aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa calimasaarka madaxweyne cusub waan u hambalaynaynaa
maxay doorashada joy biden ay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka maraykanka iyo soomaaliya aad iyo aad inuu meesha ka xoojiyo shaqada wanaagsan soo dhaweynta wanaagsan inuu soomaali u suubiyo ayaan u rajeynayaa madaxweyne cusub aad iyo aad baan ku faraxsannahay guusha biden annaga haddaan nahay ummadda soomaaliya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si wanaagsan si farxad leh ayaan usoo dhaweynaynaa guusha biden
magacaygu waxaa waayaan aamina cabdi waxaan ahay dadka ku nool nairobi waan ku faraxsannahay caleemasaarka joy biden waxaan rajeynayaa intuu ka ficnaado madaxweynihii kale oo isbedel badan keeno saaid baa ugu faraxsannahay magacaygu waa maxamed waxaan waxaan ka mid ahay bulshada ku nool nairobi aad ayaan ugu faraxsanahay caleemasaarka biden oo maanta dhacaya dalka maraykanka dhacaya kaas oo aad wax badan isugu bedeli doona sistamka iyo nololaha dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan adduunka ka mid ah iyo siyaasado badan oo aad isugu cakiraay oo laisfahmi waayey ninkii la yidhaha trump dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in idaacadda nafidnimo aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab jabuuti iyo meelo kale haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal af soomaaliga waxaa baryahan ku soo kordhaya eray ama erayo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn markoodii horena si sibiq ah ku soo galay kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda inkastoo bulshada inteeda badani ay caynkaa u taqaan haddana erey hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin waa ay fafaalaha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsannana badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah tusaale ahaan u fiirso oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday marar badan waxaynu maqallaa wartabiyo odhanaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha weerahaas iyo kuwo lamid ah ayaynu maalin walba warbaahinta soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro marka hore asal ahaan shaac waa erey af soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta dabadeedna ku milmay qaar kale oo ay isku isil yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi badhina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaaca ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay aan sii caddeeyo aan tusaale ku sii muujiyee laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado hase ahaatee kol dambe ayuu baxaa dabadeedna waa la is eedaystaa kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda hebelow aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aanu ogeyn la wada maqaliyo meel kasta waa ku shaac adiga unbaana shaaciyey warbaahinta af soomaaliga ku hadasha dhallinyarada wax ka tabisaa markay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaare ah ka sheegay ha yeeshee af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale wartabiyihii hore siduu weedhaa u odhan jiray oo ahayd wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday dulucdu waxay tahay shaac wax lagama qaadee waxbaa laga dhigaa qaladka hirgalay ama indhaheenna oo shana beryahan hirgalaya af soomaaliga kuma yara maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee soomaaliya ka dhex shaqaysta qofkii iidhehda sheegaya ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey halkudhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidhehda ugu horeeya kaasoo aan halkudhig ahayne halkudheg ah oo halkudhegow maxaa tahay waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaaya maankiisa ku harta waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey sidoo kale maansada ayaa halkudheg yeelata umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halkudheg isaga iyo qofkii tiriyeba muddo dheer lagu xusuusto waa hal meeris amaba dhowr meeris oo gabay hebel ka mid ah kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadigoobo halkudhegga sida gabayga weyn loogu raadsho aan tusaaleeyo nin gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tiri jiray markaas buu ku jawaabaa hadda gabayada salaan ee diradiraha ahi hal ma ahayne kanaad iga doonaysaa waa kee wax ma ka garanaysaa halkudheg ah kii rabay gabayga oo dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haahoo waa gabaygii ay ku jirtay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye dhaqashiya marbay kaa yihiin dheregu xaaraane dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dhirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide halkudheggaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay mayn kii ku magacownaa salaanna uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo xaajo dumar ay isku qoonsadeen gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaas dabada u qabtaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelingaale iyo xeebta iligeedna isku ballaarisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen in sayid maxamed iyo tariskiisaba ay afgembiyaan waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn tashigoodiisa kuma ay guulaysane inta laga war helay baa laga hor joogsaday waxaana laga dhigay wax la dilay wax la dayriyey iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey markaas kadib ayuu wadaadkii arrintaa ka mariyey dhowr gabay oo tiiraanyo iyo filan waa miirana halkudhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin waxaase iila cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walba uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba'an wax uga mareegay waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxir ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu rebi dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane isaguna waa meelis halkudheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ku socda waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybka qabyaalada la godgalay gabyaagii siday maanta ku sugan tahay in badan uga digay waa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cabdilaahi suldaan tima caddana ku magac dheeraa aan soo koobe wuxuu shaaca ka qaaday waa oraah laaxina oo indhowaadaba ay warbaahinta soomaalidu sidaas u adeegsanaysay waa qalad hirgalay oo waan ogahay sawse ma wanaagsana inaynu ku bedelanno tu kale oo ka hagaagsan macnihii la rabayna loo xambaarin karo waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu shaaca ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday sidoo kalena halku dhig erey jira ma ahee waxaa jira uun halku dheg dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
maxasanid axmed faarax cali idaajaha ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka hidaha iyo dhaqanka marka horese kusoo dhowaada xuseen barre aadan oo warka soo jeediya madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka joe biden ayaa maanta oo ku beegan labaatanka bisha januari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka magaaladani washington d c lagu wadaa in lagu caleemo saaro biden ayaa noqonaya madaxweynihii lix iyo afartanaad ee dalkan maraykanka joe biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne donald trump oo magaaladani washington d c ka tegaya duurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tego ee maaralago ee gobolka florida ee koonfurta dalka mareykanka dhinaca kale madaxweynaha xilka ka degaya ee donald trump ayaa shalay galab jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta trump ayaa sheegay in uu qabtay wixii uu yimid in uu u qabto iyo wax ka badan muddadii afarta sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha mareykanka trump oo aanan weli qiran guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka mareykanka usoo hooyey guulo badan sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda john hopkins ee dalkan mareykanka tirada dadka uu cudurka covid nteen ku dilay mareykanka ayaa salaasadii shalay kor u dhaaftay inka badan afar boqol oo kun oo qof tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor usii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda masiixiga ee mareykanka intii lagu guda jiray saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya inka badan saddexiyo lixdan kun oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan mareykanka qaar ka mida goboladan dalka mareykanka ayaa sheegay in tallaalada labada ah ee kala duwan ee lagu talagalay cudurkan ay gabaabsi ku yihiin dowladda ruushka ayaa ku gacan saydhay baaqyada caalamiga ee ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka alexi navalini dowladda ruushka ayaa sheegtay in arintani ay ay tahay arrin u gaara dalkaasi islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee ruushka alexi navalni oo ka soo badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu kasoo baxay dhakhtar ku yaala dalka jarmalka oo lagu daweynayay maxkamadda dalka ruushka ayaa soddon maalmood oo xadhiga ku xukuntay iyada oo laga cabsi qabo in sanado badan lagu xukumi doono hogaamiyaha mucaaradka ruushka
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan loo akhrinayay
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan
idaacadeena galabnimona dhegeystayaal waa naga taas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo
If no